habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington waa habeennimo isniin ah bisha januari ee sanadka labada kun iyo shan iyo labaatan kuna waa labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan idaacaddeenna oo aan guud ahaan ku soo qaadanayno wararka iyo warbixinada la xidhiidha madaxweynaha dooran ee maraykanka donald trump oo maanta la caleemo saarayo qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin gaara oo aanu ku eegayno taariikhda iyo sugyaalka caleemasaarka madaxweynayaasha dalkan maraykanka markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay kii barack obama taasoo lagu qiyaashay dadkii meesha isugu yimi hal milyan iyo siddeed boqoloo kun nambarku ugu badnaa kaasuu ahaa
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan saamaynta iyo taageerada maraykanka ee qaaradda afrika run ahaantii mandaqada geeska afrika waa mandaqada labaad ee ugu xasradaha badan marka laga yimaado gobolka bariga dhexe dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo iyo iyo dowladda sida dagaalada ka socda etoobiya kuwa ka socda suudaan iyo weliba kuwa ka socda soomaaliya
qodobadaas iyo warbixinno kale oo xiise leh oo caalamka iyo soomaaliya guud ahaan dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka saacado ka hor inta aan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump xalay magaaladani washington waxa uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa isu soo baxay dadweyne ee xalay uu trump ku qabtay garoonka kubadda koleyga ee capitol one arena ee ayuu trump kaga dhawaaqay qaar ka mid a waxyaabaha uu ahamiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee maanta oo isniin ah marka uu aqalka cad amaba xafiiska madaxtinimada si toosa uu la ugu wareego xafladda dhaarta kadib waxa uu sheegay in uu saxiixi doono dikreetooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaasi oo ballan qaaday in uu uga farxin doono shacabka maraykanka ee soo doortay ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu donald trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in madaxweyne trump uu isu diyaarinayo saxeixa in ka badan laba boqol oo amar madaxweyne ah xabajoojin u dhexaysay israa'iil iyo xamaas ayaa shaqaysay isniinta maanta ah iyada oo labada dhinac ay ku jiraan marxaladda hore ee lixda toddobaad ah oo ay hakad ku jireen taasoo horseedi karta in lasoo afjaro dagaalkii bilowday oktoobar kii ilaa iyo hadda saddex ka mid a sagaal iyo sagaashanka la haysta ee ay xamaas ku haysatay khaza ayaa la sii daayay iyada oo soddon kale lagu wado in la sii daayo wejiga koowaad ee heshiiska israa'iil ayaa sidoo kale sii daysay sagaashan maxaabiis oo falastiiniin ah kuwaasi oo dhammaantood ah dumar iyo dhallinyaro sida ay sheegtay xamaas iyadoo boqolaal kalena ay ku soo xigaan qaramada midoobay ayaa si aad ah ugu baahan cunto gargaar ah oo la gaarsiiye khaza waxayna sheegtay qaramada midoobay inay qorsheynayso in la keeno boqol iyo konton baabuur oo cunno ah maalin walba si ay u caawiyaan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ah oo ay noloshooda xumeeyeen dagaaladu in ku dhow laba milyan oo qof ayaa u baahan hoy deg deg ah oo gudaha khaza ah sida laga soo xigtay qaramada midoobay taas oo sidoo kale ku qiyaastay warbixintii sanadkii hore in ay qaadan karto ilaa iyo sanadka labada kun iyo afartanka si dib loogu dhiso guryihii ku burburay dagaalkii khaza kooxda xuuthiyiinta ee yemen ayaa ku dhawaaqay in weeraradooda joogtada ah ee ka dhanka ah maraakiibta ganacsiga ee badda cas ay ku koobnaan doonaan hadda kadib maraakiibta la xidhiidha israa'iil oo keliya tallaabadan ayay xuuthiyiintu sheegeen in ay daba socoto heshiiska xabad joojinta ee dhaqangalka noqday xuuthiyiintu waxa ay uga digeen maraakiibta maraykanka iyo britain inay dib u bilaabi doonaan weeraradooda ka dhanka ah maraakiibta dalalkaasi haddii ay sii wadaan duqaymaha ka dhanka ah yemen fariin email ah oo axaddii shalay loo diray howlwadeennada maraakiibta xarunta isku xidhka howlaha bini'aadanimo ee xiriirka ee iyadu xiriirisa xuutiyiinta iyo shirkadaha maraakiibta ayaa sheegtay in kooxdaasi ay joojin doonaan weerarka ama weerarada maraakiibta kale ee horey loo bartilmaamaysan jiray xuutiyiinta ayaa fuliyey in ka badan boqol weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo kuwaasoo lagu qaaday maraakiib caalami ah tan iyo markii uu dagaalka qaza bilowday waxayna xuuthiyiintu sheegeen in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo muujinaya midnimo ay la garab taagan yihiin dadka falastiiniyiinta ah xuuthiyiinta ayaa intaasi ku daray in markii israa'iil ay weerartay isbitaalkii loo yaqaanay al macmadani ay isla habeenkaasi go'aansadeen in ay taageero militari u fidiyaan falastiiniyiinta sida ay hadalka u dhigeen intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha cusub ee maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo isniin ah lagu caleemasaaro aqalka koongareska ee capitol hilka ee magaaladani washington d c xafladda caleemasaarka ayaa waxaa ka qaybgelaya marti sharaf kala duwan oo isaga kala timid caalamka iyo maraykanka gudihiisaba haddaba markaa donald trump xilka loo dhaariyo ee uu noqdo madaxweynaha toddobiyo afartanaad ee maraykanka waxaa guriga cad ka socda ama ka socon doona dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo daaha gadaashiisa ah ku dhowaad lix saacadood gudahood alaabaha gaarka ah ee madaxweynaha xilka ka degaya joe biden iyo qoyskiisa ayaa laga saari doonaa aqalka madaxtooyada iyadoo hoyga gaarka ahna loo diyaarin doono madaxweynaha cusub ee xilka la wareegaya marka madaxweyne joe biden uu xafiiska ka baxo markiisii ugu dambeysay shaqaalaha aqalka cad ayaa si deg dega uga howlgelaya dib u habaynta xafiiska si uu ugu ekaado qaabka madaxweynaha cusub uu door bidayo sida ay jecel yihiin in xafiiska loo qalabeeyo sida rooga daahyada miisaska iyo wixii la mid ah maadaama xafiiska madaxweynuhu uu yahay meesha ugu horreysa ee had iyo jeer la diyaariyo sawiro taariikhiya ayaa muujinaya in madaxweyne biden uu bedelay roogga iyo kuraasta qaar sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii uu xilka ka bedelay donald trump laakiin waxay u muuqataa in kuraasta fadhiga iyo daahyada aan la bedelin qoyska madaxweynaha ayaa ku noolaan doona dabaqyada labaad iyo dabaqa saddexaad ee aqalka cad ka hor maalinta guuritaanka madaxweynaha cusub iyo xaaskiisa waxa ay dooranayaan alaabada guriga iyo farshaxanka ay rabaan in ay ka qaataan kaydka taariikhiga ah ee aqalka cad marka uu madaxweynaha cusub guriga uu tego maanta oo isniin ah alaabada ayaa loo sii diyaariyey iyada oo sawirada qoyskana lagu dhejiyey derbiyada marka madaxweynaha cusub iyo xaaskiisu ay soo guuraan waxay helayaan shaambowga nooca ay jecel yihiin oo ku jira qaybta mayrashada ama qubayska ee musqusha xitaa cadaygii iyo daawadii ilkaha waa loo diyaariyey dharkoodana waxaa lasii suray armaajooyinka dhammaan hawshani waxay dhacdaa wax ka yar lix saacadood gudahood iyada oo ku dhowaad boqol shaqaale ah oo aqalka cad ka tirsan ay ka qayb qaadanayaan ma jiro adeeg gaar ah oo xirfadla ah oo lasoo kireeyo shaqaalaha hoyga ayaa shaqadan qabta kuwaas oo aan tababar u haysan rarista alaabta culus laakiin maadaama ay jiraan walaacyo dhinaca amniga ah lama isticmaali karo shirkad dibadda ah oo lasoo kiraystay shaqaalaha aqalka cad waxa ay ka soo shaqeeyeen xilligii trump muddadii u dhexaysay janawari labadii kun iyo toddobiyo tobankii ilaa janawari labadii kun iyo koob iyo labaatankii shaqaaluhu si weyn ayay u jecel yihiin donald trump maadaama oo uu la qabsaday in dadku ay u adeegaan wuxuu bixin jiray lacago yaryaro sida labaatan dolar ama konton dolar shaqaaluhu ma aha kuwo siyaasad wax ku qiimeeya waxayse ku qiimeeyaan sida madaxweynuhu ula dhaqmo madaxweyne barack obama ayaa sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii shaqaalaysiiyey angela reid oo noqotay madaxay ugu horreeyey ee haweeney ah ee madax ka noqota maamulka hoyga aqalka cad waxayna hagaajisay amaba ay hagaysay howlgalkii guuritaanka ee bishii janwari labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii qoyska reer obama ay ka guureen guriga markaas oo ay reer trump u soo guureen waxaan adeegsanaa ereyga qaska abaabulan laakiin dhab ahaan waa hawl si fiican loo qorsheeyey waxaa si joogto ah loo tijaabiyey oo loo tababaray sidaa darteed maalintaas qof kasta wuxuu diyaar u yahay in uu shaqadiisa qabto waxaa jiray caqabado sida adeegsiga hal wiish oo keliya oo dabaqyada kala duwan dadka u kala qaada
was not, you know, being used to its most optimum. So I took responsibility for like a, for an hour of the time sort of wiishka looma isticmaalin sida ugu wanaagsan waxaana mas-uuliyaddaasi dusha saartay muddo saacad ah anigoo wiishka ka shaqeeyey waxa kale oo jiray hal xaalad oo sariirta qol gaar ah ay ku cabir noqon weyday qolkii loogu talagalay laakiin caqabadda ugu weyn had iyo jeer waa wakhtiga oo kooban iyada oo lix saacadood oo keliya la haysto in gurigaha lagu diyaariyo loona diyaariyo qoyska cusub ee madaxweynaha halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a xafladda caleemasaarka madaxweynaha maraykanka ayaa waxaa ka qaybgelaya marti sharaf ka kala timid caalamka iyo gudaha maraykanka saacado ka hor intaan xilka loo dhaarin ayuu madaxweynaha la caleemasaaray la caleemasaarayo madaxweyne donald trump waxa uu xalay magaaladani washington uu kula hadlay kumanaan ka mid a taageerayaashiisa maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya warbixin ay munaasabadaasi iyo sida ay u dhacday xafladda caleemasaarka ee maanta ay ka qortay v o eda isoobixii dadweyne ee xalay uu trump ku qabtay garoonka kubadda kolayga ee capital one arena ee magaaladan washington ayuu kaga dhawaaqay qaar ka mid ah waxyaabaha uu ahmiyadda koowaad siin doono gelinka dambe ee isniinta maanta ah marka uu xafiiska aqalka cad tago xafladaha dhaarinta kadib waxa uu sheegay inuu saxiixi doono digretooyin madaxweyne oo tiro badan kuwaas oo ballan qaaday inuuga farxin doono shacabka maraykanka ee soo doortay waxa uu yidhi dadka maraykanka waxayna siiyeen kalsoonidooda taasina beddelkeeda waxaan siin doonaa maalintii ugu wanaagsanayd toddobaadkii ugu weynaa iyo boqolkii maalmood ee ugu xiisaha badnaa ee uu sameeyo madaxweyne taariikhda maraykanka ayuu yidhi trump ila wareedyo la socda wareegtooyinka madaxweyne ee uu trump saxiixi doono ayaa wakaaladda wararka ee royters u sheegay in trump uu isu diyaarinayo saxiixa in ka badan laba boqol oo amarro madaxweyne ah awaamiirta ayaa la filayaa inay ugu muhiimsanaan doonaan amniga xuduudaha masaafurinta baaxadda weyn ee uu wacad ku maray inuu ku samayn doono muhaajiriinta sharci darrada waddankan ku jooga cafis uu u fidin doono eedeysanayaasha weerarkii aqalka koongareeska ee lixdii janawari koruqaadista wax soo saarka saliidda iyo gaaska iyo bedelidda kumanaan shaqaalaha dowladda federaalka ah iyo qodobo kale wuxuu kaloo sheegay trump inuu isla marka uu xafiiska tago uu meesha ka saari doono amar kasta oo xagjirnimo iyo nacasnimo ka muuqata sidau hadalka u dhigay oo uu horey u soo saaray madaxweynaha xilka ka sii degaya joe biden trump ayaa taageerayaashii uu xalay la hadlay hortooda ka sheegay in maamulkiisa uu shaaca ka qaadi doono dukumentiyada sirta ah ee u kaydsan dowladda ee la xidhiidha shaqooladii lagu dilay madaxweynihii hore ee maraykanka john f kennedy senator robert kennedy hogaamiyihii dhaqdhaqaaqa madaniga maraykanka martin luther king jr madaxweyne trump ayaa si weyn ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishii nofembar ee sanadkii tegey markaasoo uu ka badiyey madaxweyne ku-xigeenka haweeneyda la yidhaahdo kamala harris wuxuu noqonayaa trump madaxweynihii ugu horreeyey ee xilka qabta laba muddo xileed oo aan isxigin tan iyo sannadkii kuneedqoaaameyadii malaayiin qof oo maraykanka ah ayaa la filayaa inay telefishinada ka daawadaan xafladda caleemasaarka iyadoo siddeed iyo toddobaatan jirka trump uu u dhaaranayo xafiiska afartan sane ee soo socota halka madaxweyne jo biden oo labayideetan jira uu ka tegayo madaxtinimada hal xili kadib ilaa lix boqol oo qof ayaa goobjoog u noqonaya dhaarta trump ee gudaha koongareeska halkii lagu qaban lahaa bannaanka qabow daran oo jira awgii waxaa tikidhada daawashada ee munaasabaddan haddii bannaanka lagu qaban lahaa horey u qaatay dad ka badan laba boqol oo kun laakiin hadda waxay tikidhadaasi noqon doonaan un wax ay xusuus ahaan u haystaan dadkaasi trump ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey oo isagoo dembiye loo haysto xilka madaxweynaha la wareega sannadkii hore ayaa lagu xukumay afar iyo soddon dembi oo lala xiriiriyey inuu ka been abuuray diiwaanadiisa ganacsi si uu u qariyo lacag gaaraysa boqol iyo soddon kun oo lacag aamusin ah oo uu siiyey haweeneyda filimada anshaxa xun samaysa tommy daniels inkastoo uu garsooro diiday inuu sinaba ugu ciqaabo trump dembigaasi trump ayaa wacad ku maray in muddo bilo ah uu soo afjari doono dagaalka uu ruushka ku hayo yukrain ka hor inta uusan xilka la wareegin balse maalmihii lasoo dhaafay kaaliyaashiisa ayaa sheegay in hadafku uu hadda yahay in la isku dayo in la gaaro heshiis xabajoojina boqolka maalmood ee ugu horreeya ee maamulkiisa taasoo ku beegan dhammaadka bisha abril
aadayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inala socodsiinay halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhinaca kalena madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump waxaa madaxweyne ku-xigeen u ah j d vance oo ah shaksi kusoo koray nolol dhaqaale ahaan hooseysa vance ayaa ku barbaaray magaalo warshadeed oo dhibaatooyinka dhaqaalaha la dalaadhacaysay oo ku taala gobolka ohio waxbarashadiisii asaasiga ahayd kadib waxa uu usii gudbay jaamacad ka mid a kuwa ugu wanaagsan uguna qaalisan dalkan maraykanka isagoo hadda noqon doona mid ka mid a madaxweyne ku-xigeenada ugu da-da yar taariikhda dalkan maraykanka wariyaha v o eda caroline bersuti ayaa warbixintan ka diyaarisay noloshiisa asal ahaaneed ibraahim xasan daandurey ayaa faahfaahinta inoo haya
j d vans ayaa daqiiqado yar kadib markii loo doortay madaxweyne ku-xigeenka maraykanka la hadlay taageerayaashiisa kadib soo noqoshadii ugu weyneed ee siyaasadda taariikhda maraykanka waxaan hoggaamin doonaa soo kabashada dhaqaalaha ugu weyn ee taariikhda iyadoo uu hoggaaminayo donald trump masraxan wuxuu aad uga fog yahay waddooyinka miiga ee bartamaha maraykanka magaalada jackson ee gobolka kentucky mana aha halka uu j d vens uu ku dhashay laakiin waxa uu meeshaas uu ku sheegaa gurigiisa dhabta ah markii aan dalbaday guurka xaaskayga waxaan ku idhi macan waxaan wataa deyntii aan ku bartay jaamacadda sharciga oo gaaraysa boqol iyo labaatan kun iyo goob khabri ah oo buuraleyda bariga kentucky ku taalla wuxuu ku dhashay middletown ohio oo inta badan waxaa soo korisay aayadiis oo dabeecad cadkayd islamarkaasina guriga ku haysatay sagaal iyo toban qori magaca aabbihiis labaad j d hamel ayuu ku galay doorashadiisii ugu horraysay waxaa xiise leh wuxuu noqday guddoomiye ku-xigeenka fasalka dugsiga sare ee middletown wuxuu markaasi ka mid noqday ciidamada badda kadibna waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda ohio state isagoo kaalinta koowaad kaga baxay fasalkiisa markaasi kadib waxa uu u wareegay jaamacadda yeel halkaasi oo uu ku baranayay sharciga wuxuuna halkaasi kula kulmay usha julukuri oo noqotay xaaskiisa mustaqbalka fanis wuxuu caan ku noqday qaranka isagoo qoray buuggiisii labada kun lix iyo tobanka ee sida weyn loo iibsaday lagana dhigay filimka hilbili iligi oo ku saabsan bulshada shaqaalaha maraykanka waxaa jilay glen close oo matalaysay ayadiisa mowmow iyadoo dhiiri gelinaysa j d vanes oo carruura waa inaad go'aansataa ma rabtaa inaad qof muhiim ah noqoto mise maya iyadoo taageerada uu ka helay madaxweynihii hore donald trump j d vanes ayaa loo doortay senatarka gobolka ohio laba sano gudahood trump waxa uu doortay vans inuu noqdo musharaxa ku-xigeenkiisa laakiin bilowgiisii ma fududayn maadaama uu hore uu ugu tilmaamay inuu yahay shakhsi aan weligiisba taageerin trump hadda siyaasaddiisa waxa ay ka tarjumaysaa kuwa trump maya waxaan u arkaa inay jiraan dhibaatooyin waaweyn oo labada kun iyo labaatankii dhacay vanis waxa uu aad ish ugu hayaa shiinaha iyo bariga eshiya wuxuuna diidan yahay taageerada militari ee ukrein marka laga hadlayo su-aasha la xiriirta xiisadda israa'iil iyo xamaas kamala haris waxa ay sheegataa in ay ka welwelsan tahay dhibaatada rayidka laakiin waxay diidaysaa inay israa'iil siiso hubka lagama maarmaanka ah si markaas loo yareeyo khasaaraha rayidka j d vans oo afartan jir ah waxa uu noqon doonaa madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad ee ugu da'da yar taariikhda
aada ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi inala socodsiinayay dhinaca kale osha vans ayaa noqon doonta marwada labaad ee maraykanka taasoo ka dhigaysa gabadhan qareenka ah ee wax ku baratay jaamacadda yeel xaaskii ugu horreeyey ee madaxweyne ku-xigeen ee kasoo jeeda koonfurta qaaradda eshiya wariyaha v o eda aqalka cadda anita powell ayaa eegeysa taarikh nololeedkeeda iyo sida ay ula jaan qaadi karto mihnada siyaasadeed ee ninkeeda iyo teeda maadaama ay isu diyaarinayso inay usoo wareegto magaaladani washington caashe ibraahim aadan ayaa faahfaahinta inoo haysa Ladies and gentlemen, please welcome Usha Vance.
Usha Vance waxa ay ku dhalatay California kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii waxaana dhalay waalid soo galooti ah oo ka yimid Hindiya. waa qareen jaamacadda yeel wax ku baratay oo karaani u ahaa laba garsoore oo maxkamadda sare ah oo muxaafida iyada iyo ninkeeda oo ay isku barteen dugsiga sharciga waxay isguursadeen sannadkii laba kun afar iyo toban waxaana ay leeyihiin saddex carruura waxay lahayd muuqaal siyaasadeed oo hooseeya tan iyo markii ninkeeda uu sare u kacay It is my great privilege to introduce my husband and the next vice president of sharaf the weyn United States.
ayay ii tahay in aan J.D.
idin Vance.
baro ninkayga iyo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee maraykanka j d vance marwada labaad waa qof lagu daydo ayay tiri anita macbride oo shaqaale hore oo aqalka cad u ahaa dhowr marwo madaxweyneyaal the growing uh, diversity of our country of people reaching levels in our politics and civil kala society.
duwanaanshiyaha dalkeenna in all ee sii aspects kordhaya of society, dadka and oo leadership gartay roles.
heerar I ka mid mean, a thi- this- siyaasadeenna this iyo is, bulshada you know, rayidka ah ee something that's dhammaan good dhinacyada bulshada for iyo our doorka country.
hogaaminta waxaan ula jeedaa tani waa waad og tahay waa wax u wanaagsan waddankeenna kor u qaadista vence ee dhowaan ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa doodaha kulul ee ku saabsan arrimaha socdaalka madaxweynaha la doortay ee donald trump ayaa wacd ku maray in uu si deg deg ah u joojin doono dhalashada dadka ku dhasha maraykanka wuxuuna sheegay in uu faray hay-adaha federaalka inay ugu yaraan hal waalid uu noqdo muwaadin ama sharci deganaanshiya rasmi ah ku leh dalka si ilmaha loogu tixgeliyo inuu noqdo amerikaan Going forward, the future children of illegal aliens will not receive automatic U.S. citizenship.
mustaqbalka carruurta ay dhaleen soo galootiga aan sharciga lahayn mar dambe lama siin doono dhalasho toos ah oo maraykan ah What's up, guys? We're in Buffalo, New York right now. We're going to be collecting signatures, or I'm sorry, signators.
bal warrama nimayow waxaan joognaa buffalo new york hadda waxaan ururin doonaa saxiixiyo ama waxaan ka xumahay sars si loo joojiyo faafitaanka fayraska h b waxayna vence soo gashay doorkeeda iyada oo ay jiraan doodo cara leh oo ka dhex socda kooxda trump ee ku saabsan h b oo ah viisaha kumeel gaarka ah ee shaqaalaha xirfadda sare leh kuwaasoo inta badan dadka qaata ay yihiin muwaadiniin hindiya u dhashay inkasta oo soo jeedinta dhalashada dadka ku dhasha maraykanka ay u badan tahay inay la kulanto caqabado sharciya oo muhiima ayaa dadka dhaleeceeya trump waxa ay yidhaahdeen weydiinta waalidka in ay caddeeyaan sharcigooda iyo kor u qaadidda si loogu daro kuwa leh sharciga joogtada ah waa dhibaato vance sidoo kale looma tixgeliyo caddaan bulshada maraykanka taas oo ninkeeda uu qiray inay dhibaato ku tahay qaar ka mid ah dadka maraykanka ah waa kan isaga iyo martigeliyaha muxaafidka ah ee megan kelly You you mentioned Usha.
Obviously, she's not a white person, and we've been accused, attacked by some white supremacists over that.
sida iska I- I cad just- I ma love aha qof Usha.
cad I- she's such a good waxaana mom.
soo weeraray She's such a qaar ka mid a brilliant dadka lawyer, caddaanka ah and I'm so proud of her.
laakiin aniga waan jeclahay uusha waa hooyo aad u wanaagsan waa qareen aad u fiican aad baan ugu faanayaa tuuladay ka soo jeedo ee ku taalla koonfurta hindiya ee vadluru dadka degaanka ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin inay arkaan mid iyaga ka mida oo gaaray meelaha ugu sarreeya si ka duwan ninkeeda oo ah katholik iyadu waa hinduu oo kuna dhaqanta ఇప్పుడు ఉన్న స్థాయిలో అమెరికా వెళ్ళారండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అధ్యక్ష స్థానం ఉపయోగ ఉప అధ్యక్షుడిగా runtii aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale dadka tuulada vadluru waa faraxsan yihiin mustaqbalka haddii ay iyadu uusha noqoto madaxweynaha maraykanka marka aad ayaan uga sii farax badnaan lahayn mark bride ayaa ku boorisay vence in ay diiradda saarto saddexdan maraykanka ah ee ku noolaan doona booska dhammaan dareenkan caalamiga ah She has a two year old, a five year old, and a seven year old. And I think we'll need to make sure and want to make sure that they have adjusted to this new life.
waxay in the leedahay public eye, carruur ay trying to da'doodu protect them as tahay much laba jir as possible, shan jir particularly the iyo toddoba school, jir um, age waxayna u children.
badan This tahay is an inay rabaan adjustment.
in ay hubiyaan inay la qabsadaan noloshooda cusub ee ay indhaha dadweynuhu hayaan waxay hiigsan doontaa inay ilaaliso inta ugu badan ee suurtagalka ah gaar ahaan kuwa da'da dugsiga jooga sababtoo ah tani waxay isbeddel weyn u tahay qoyska waxay doorkan qaadanaysaa bisha januari labaatankeeda
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixintaasi inala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a astaanta lagu garto ku dhowaad laba boqol iyo kontonkii sano ee dimuqraadiyadda maraykanku ay soo jirtay ayaa ah isku wareejinta awoodda madaxtinimo ee afartii sanaba ee si nabad ah dalkan uga dhacda maantana waxaa dhacaysa munaasabad ka mid ah sooyaalka taariikheed iyada oo donald trump lagu wado in loo caleemo saaro hogaamiyihii toddobiyo afartanaad ee dalkan maraykanka kadib markii uu ku guuleystay doorashadii noofembar ee lasoo dhaafay warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno taariikhda caleemasaarka madaxweyne ee maraykanka waxaa warbixintan inoo diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere
munaasabadan caleynsaarka ahi waa tii lixdanaad madaxweynaha maanta la dhaarinayaana waa kii toddobiyo afartanaad tiradan iskhilaafsan waxaa keenaya in madaxweynayaasha qaarkood ay laba xilli xafiiska joogeen haddaba goorma ayay munaasabadani soo bilaabatay waa kan doktor cabdiweli caligaas oo xilal siyaasadeed ka soo qabtay soomaaliya hase yeeshee muddo bare jaamacadeed ka ahaa dalka maraykanka
waddanka maraykanka wala socotaan wuxuu ku dhawaaqay in uu ka xoroobay waxa la yidhaahdo declaration of independence kun toddoba boqol todobaatan iyo lix laakiin si rasmi ah dowladnimadiis waxay u bilaabatay markii constitutionka la ansixiyey constitutionka waxaa la qoray kun toddoba boqol siddeetan iyo toddoba waxaana la ansixiyey juun labiyo tobankeedii kun toddoba boqol siddeetan iyo sideed markaa saddex iyo toban gobol oo baa jiray oo yuryanka maraykanka ka mid ahaa amase isutaga ee maraykanka ka mid ahaa kongareesku horreeyey marka wuxuu fariistay bishii maarj afarteedii kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaal micnaha konsuuska markii la baasgareeyey ama la ratifaagarey la ansixiyey wixii ka dambeeyey kongareesku horreeyo abuurmay wuxuu fariistay taariikhda iyada ah kabacdina waxay doorteen bishii abril kun toddoba boqol siddeetan iyo sagaalkii isla siddeetan iyo sagaalkii waxaa la doortay madaxweynihii u horreeyey ee maraykanka wuxuuna u ahaa george washington madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka waana ninkii u dambeeyey oo zi unanimasa lixdan iyo sagaal cod oo markaas maadaama gobolladu ay yaraayeen waxaa la yidhahdo electoral collegeska amase codayntu waxaa ahayd lixdan iyo sagaal cod lixdan iyo sagaalka codda madaxweynihii u dambeeyey oo helay buu ahaa uguna horreeyey uguna dambeeyey oo hela waa la doortay dabadeedna markaas oo ay caasimaddu ahayd new york waa la socotaay maraykanka ilaa sagaal magaalo oo kala duwan ayaa midba mar waxay ahayd caasimadda dalka marka iyadaa marka kun toddoba boqol seetan iyo sagaal caasimaddu waxay ahayd new york waa laga wareejin doonaa kun toddoba boqol iyo sagaal kun toddoba boqol iyo sagaashankii oo waxaa loo wareejin doonaa philadelphia halka ayaa lagu caleema saaray waxaa la oran jiray howl caan ah oo meesha ku yaalay ayaa lagu caleema saaray saas ayuuna madaxweynihii u horeeyey uu ku noqday madaxweyne waxaan rabo kaloo madaxweynaha ku daro waktiga iyada ah maraykanka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku isku tegid ma ahaan jirin amendment amase isbedel lagu sameeyey constitution kun sideed boqol iyo afartii ayaa laga dhigay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inay isku tegid noqdaan marka isaga marka isagana gaar baa loo doortay madaxweyne ku-xigeenkiisu ahaa john adamsna gaar baa loo doortay
waan gartay waaya marka waxaad xustay in magaalo madaxdu ay wareegi jirtay goormo ayay noqotay in washington d c ay noqoto magaalo madaxda dalka maraykanka isla sanadka bacdi kun toddoba boqol iyo sagaashankii waxaa fariistay kongareskii amase qoladii kongareska maraykanka ayaa fariistay kabacdina waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo residence act oo micnaheedu yahay deegaameynta dowladda waxaa la isku raacay marka toban kilomitr toban mail oo square ah oo laga jarayo markaas gobolka maryland in laga dhigo caasimadda dalka loona bixiyo district of colombia yacni state maaha gobol maaha waa degmo marka kun iyo toddoba boqol iyo sagaashankii ayaa la isku raacay in la sameeyo waa madaxweynaha saxiixay kabacdina kun toddoba boqol sagaashan iyo saddexdii saddex sano kabacdi ayaa la bilaabay dhismihii caasimadda markii la dhisay oo dowladdii yani xafiisyadeedii o dhan loo dhamaystiray ayaa kun toddoba boqol sagaashan iyo sagaalkii laga soo raray caasimadii laga soo raray philadelphia marka caasimadda ahayd oo waxaa la keenay markaas washington d c marka madaxweynihii u horeeyey oo ku hoyda aqalka cad wuxuu ahaa madaxweynihii ku xiga george washington oo ah john adams oo isagu markaa hayey markuu terarkii ka dambeeyey george washington oo ahayd kun toddoba boqol sagaashan iyo toddoba ilaa kun soddon boqol sideed boqol iyo kowdii madaxweynihii laakiin lagu dhaariyo washington d c oo u horeeyeyna wuxuu ahaa madaxweynihii kusii xigay oo madaxweyne saddexaad oo ahaa thomas jefferson oo isagu xukunka hayay kun sideed boqol iyo kowdii ilaa kun sideed boqol iyo sagaalkii marka waxay soo martay caasimaddu borsaskaas dheer bay soo martay
sida aynu soo xusnay madaxweyne trump waa kii toddobiyo afartanaad waxaa sidoo kale uu soo noqday kii shan iyo afartanaad taas micnaheedu waa inuu yahay madaxweyne laba xilli adeegay hase yeeshee ayna xilliyadiisu isku xigan sida tusaale ahaan barack obama oo siddeed sanno oo xidhiidha xilka hayey labadii xilli ee trump waxaa u dhexeeyey jo biden oo noqday madaxweynihii lix iyo afartanaad oo maanta xilkuu kaga eg yahay haddaba taariikhda maraykanka waxaa soo maray madaxweyne kale oo trump la mid ahaa kaas oo inta mar uu xilka soo qabtay ka degay haddana dib ugu soo noqday waa stephen grover cleveland oo soo noqday madaxweynihii labiyo labaatanaad iyo kii afar iyo labaatanaad cleveland waxa uu ahaa dimuqraadi halka trump uu ka yahay jamhuuri haddaba waa maxay waxyaabaha kale ee labadan madaxweyne ay wadaagaan waa kan qaasi maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota waxyaabaha madaxweynaha ay isaga mid ahaayeen horta waxaa ka mid ah mid walba waxaa lasoo doortay dib baa loo doortay afar sano ka bacdi markii xukunka lagaga adkaaday doorasho taa waa waxa ay isaga mid yihiin waxaa ka mida foreign interventionka madaxweyne cleveland aad buu u nabcaa in wadamada dibadda ama la weeraro ama ama maaragta dhibaatooyin loo geysto sida madaxweynaha hadda la doortay waktigii hore oo doorashadiisii koowaad siduu isaguba ahaa oo uu ku diidanaa in foreign interventionka waxaa la yidhaahda ama wadamada dibadda la farageliyo taa isaga mid bay ahaayeen waxay kaloo isaga mid ahaayeen dhinaca militariga ma doonayn madaxweyne cleveland inuu waddanka maraykanka cudud military uu adduunka ku muquuniyo sam here madaxweynaha hadda la doortay waktigii hore oo la doortay sidaasoo kale ayuu ahaa wuu diiday in maaragta wuu soo yareeyey militarigii maraykanka ee dibadda joogay wuxuuna isugu soo ururiyey maraykanka sidoo kale madaxweynihii hore cleveland mar kale ayaa loo doortay kun iyo sideed boqol iyo sagaashan iyo labadii taas waxaa keenay runtii iyadoo madaxweynihii republicanka ahaa ee la tartamayey markaa xukunka hayey uu kambeynka ka mashquulay baa ugu weyneyd aad buu uga mashquulay xaaskiisa ayaa xanuunsatay oo dhimanaysay waktiga doorashada inuu ka mashquulay waxaa kaloo ka mid ahayd arrinta canshuurta markii hore u sahashay republicanku inay meesha ka saaraan madaxweyne cleveland arrintaas waa laga heshiiyey laba xis labada xisbina waxaa jiray sharci ay soo saareen oo waxyaabaha dibadda laga keenayo canshuurtooda qaali lagaga dhigayay taas meel baa la iska dhigay sidaa daraaddeed ayaa madaxweyne cleveland oo dimuqraadiga ka socda uu mar kale ku guulaystay taas waxay ku tusinaysaa dadka maraykanku markii xisbiga dimuqraadigu ay afartii sane lasoo dhaafay xukunka hayeen aad bay oga daaleen xukun xumadii joe biden marka waxay mar kale doorteen madaxweynaha hadda la doortay ee ah donald trump taasaana sahashay inuu mar kale usoo noqdo kusoo noqdo
munaasabadaha caleemasaarka ee maantaoo kale dhaca dadweyne badan oo maraykan ayaa isugu soo baxa fagaaraha the national moll ee ka hor muuqda xarunta koongareeska maraykanka haddaba madaxweynehee ayaa tirada ugu badani ay u timid caleemasaarkiisii waa kan faarax maxamuud maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka minnesota horta laba ayaynu u kala qaadanaa maxamedo oo ah berigii hore dee madaxweynayaashii hore maraykanka soo maray may jirin technolojiga iyo cilmiga kan wax lagu qiyaaso dad badanina kamaba qaybgeli jirin runtii waayadan dambe oo ay noqotay siyaasad inta ka soo qayb gasha ayaa tiradeeda waxaa lagu sameeyaa tira maaha qiyaas si kastaba ha loo qiyaasee markii la eego tiro meel isugu timi oo madaxweynuhu la qiyaasay tii ugu badnayd waxay ahayd tii lagu doortay labada kun iyo sagaalkii barack obama taasoo lagu qiyaashay dadkii meesha isugu yimi hal milyan iyo siddeed boqol oo kun nambarku ugu badnaa kaasuu ahaa nambarka la yidhaahdo madaxweyne ahaan wuu soo raaci karaa oo ku xigay wuxuu ahaa madaxweyne bill clinton kun iyo sagaal boqol saddex iyo sagaashankii ilaa siddeed boqol oo kun lagu qiyaasay marka mid walbaba markaad xaggaa ka eegtid waxa weeye tira ahaan intii lagu qiyaasay waan gartay caleemasaarka maanta ee madaxweyne trump ma la qiyaasay tirada ka soo qayb gelaysaa ee isugu imanaysaa goobtan national mollka la yidhahdo
laba arrimoodba maxamed waa laga eegaa mid waxa weeye waa qiyaasta la eego inta qofee meesha taagan midna waxa weeyaan qiyaasta ah in bermidka amaba fasaxa imisa number waayo moolka markay dadku ku qabsanayaan xafladda meesha waxay yidhahdaan imisa qofbaa ka soo qayb gelaysa marka inta ka fasaxa u qaateen dadka xafladda qabsanaya ama madaxweynaha qabsanaya iyo inta kasoo qayb galaysaa waa laba nooc hadda sida la sheegayo ilaa laba boqol iyo labaatan kun baa ticket qaatay oo kasoo qayb gelaya laakiin dadka wada xafladda qabanqaabinteeda madaxweyne madaxweynaha la doortay donald trump waxay ku leeyihin maya maya milyan iyo dheeraad baa ka soo qayb gelaya laakiin waxba ma tirinayno waxaan eegaynaa dadku markay yimaadaan waayo waxay ka cararayaan intay number qabsadaan hadhowto ay tii ku dhacdo waan gartay jawiga laga cabsi qabaa inuu hoos u dhigo tira dadka imanaya waayo waxaa la yidhi waa heerkul aada u hooseeya marka kaalinta heerkulku uu ku leeyahay tirada dadka imanaysa xafladda horta horta dabeecadda inaad bay-addu siday tahay inaad magacowday waa runtii arrin muhiima donald trump ama madaxweynahayaasha republicanka dadka doortaa waxay u badan yihiin gobolada koonfurta runtii inay dadku soo baxaan ama baabuur ama diyaarada soo soceen waa dadaal aada u badan meesha madaxweynayaasha dimuqraadiga badanaaba dadkoodu u badan yahay dhinaca iistiga xataa kuwaasoo ama qabowga u bartay amaba xataa safarkoodu u fududaynayo inuu yimaado marka mar walbaba dadka donald trump yaroo dee maaragtay runtii meeshay doontaa la gaadha imanaysa laakiin runtii mar walbaba caqabad bay ku ahayd nambarka dadka imanaya madaxweynaha republicanka
cimiladaas uu farax maxamuud ka hadlay ayaa maanta kaalinteeda ciyaaraysa heerkulka oo aad u hooseeya dartii ayaa mas-uuliyiinta xafladda caleemasaarku ay go'aansadeen in madaxweynaha toddobiyo afartanaad donald j trump lagu dhaariyo gudaha dhismaha halka markii hore dibadda lagu dhaarin jiray donald trump uguma horrayn madaxweyne cimilada darteed gudaha dhismaha koongareeska lagu dhaariyo sida mareegaha qaarkood ay qorayaan madaxweynayaashii james monroe sannadkii andrew jackson william taft iyo ronald reagan xilligiisii labaad ayaa dhammaan la kulmay xaaladda maanta ka jirta xafladda caleemasaarka ee madaxweynaha maraykanka
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi xiisaha le gaarka inoo soo diyaariyey islamarkaana inaala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oon ku eegeyno saameynta iyo taageerada dowladda maraykanka ee geeska afrika gaar ahaan soomaaliya iyo filashada laga qabo maamulka cusub ee madaxweyne trump barnaamijkan ayaa dul istaagi doona arrimaha siyaasadda diblomaasiyadda iyo amniga gobolka geeska afrika waxaa magaalada muqdisho barnaamijkan kusoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow
kulanti wanaagsan ee khiyaarta nala socota ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aynu ku eegi doonno isbeddelka ka dhacay dalka maraykanka ee xagga hoggaanka iyo saamaynta donald trump ee gobolka geeska afrika xilligan oo gobolka uu yahay mid xasaasi ah barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho soo dhowaada xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya iyo maraykanku waxa uu yahay mid soo jiray sannado badan waxaana uu sooyaal ahaan ka soo bilaabanayaa kun sagaal boqol iyo lixdankii xilligaasi oo gobolladii ka xoroobay ingiriiska iyo talyaanigu ay abuureen jamhuuriyadda soomaaliya ee ku taalla geeska afrika inkasta oo xidhiirkan uu ahaa mid jiray haddana waxa uu soo maray wejiyo kala duwan maraykanku waxa uu taageero ballaaran siin jiray welina siiya dowladda soomaaliya dhinacyada laga kaabo soomaaliya waxa ay kala yihiin arrimaha quseeya amniga la dagaalanka kooxaha argagixiso ee al-shabaab iyo daacish iyo meelo kale oo muhiim u ah dowladda soomaaliya bartamihii bishii diseembar ee sannadkii dhammaaday ee laba kun iyo afar iyo labaatan washington ayaa ku dhawaaqday in dowladda soomaaliya ay ku yabooheen lacag gaaraysa labaatan iyo sagaal milyuun oo dollar oo loogu talagalay adkaysiga iyo sugnaanta cuntada ee dalka lacagtaasi ayaa sii dhex maraysa hay-adda gargaarka maraykanka ee u s aid dowladda maraykanka ayaa sidoo kale geeska afrika gaar ahaan soomaaliya ka wada mashruuca la dagaalanka argagixisada waxayna taageero ballaaran siisaa dowladda soomaaliya iyagoo ka kaabta dhinaca tababarka ciidamada iyo qalabaynta si gaara waxa uu maraykanku gacanta ugu hayaa ciidamada kumaandooska ah ee danab kuwaas oo lagu tiriyo guuto xirfad ahaan aad u sarraysa guulo badanna ka soo hoysay dagaallo ay la galeen al-shabaab maraykanku waxa uu soomaaliya ka jooga ciidamo badan waxaana uu heshiis xagga amniga ah la galay dowladda federaalka ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ciidamada maraykanka ayaa sidoo kale duqeeya fariisimaha kooxaha al-shabaab iyo daacish waa taageero kale oo muhiim u ah dowladda soomaaliya marka la eego dagaalka ciidamadeedu ay kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda marka la eego xaaladda amni ee gobolka geeska afrika iyo goobta istaraatiijiga ah oo ay soomaaliya dhacday juqraafi ahaan waxay khubarada ka faalloota xidhiirka caalamiga ah iyo amnigu ay qabaan in maraykanku ay u leedahay ahmiyad gaar ah imaanshiyaha talada ee madaxweynaha cusub ee donald trumpna si gaar ah indhaha loogu hayo tillaabooyinka uu qaadi karo falanqeeyayaasha ayaa tilmaamaya marka dib loo akhriyo xidhiirka diblomaasiyadeed ee maraykanka kala dhexeeya waddamada geeska inuu yahay mid maamulka cusub ee trump tusi kara in halkan ay yaallaan wax badan oo ah danaha maraykanka si gaar ah amniga iyo dhaqaalaha sida uu ku doodayo axmed kaboole oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda geeska afrika
runtii waxaa lagu micnay karaa in ay muhiimad gaara leedahay xasiloonida gobolka maraykanku waa quwad weyn oo caalami ah oo saamayn ku leh dunida saddexaad badankeed iyo yurub laftirkeeda runtii gobolkuna aad ayuu muhiim ugu yahay waa gobol khilaafyo badan ay ka jiraan isku dhacyo qabale ha noqoto si lamidana ay hadda u dheer tahay in ay kooxaha alqaacida xiriirka kale leh iyo isis ay kusoo darsameen marka in layska kaashado badana maraykanka wuxuu ka shaqeeyaa saddex qodoba ugu waaweyn oo ay ugu horeyso amniga iyo xasiloonida guud gobolka iyo dhanka horumarinta taasoo hay-adda u s aid ay u joogtaaba ha ka shaqeeyaan dhanka waxbarashada caafimaadka iyo wax soo saarkaba ha ka shaqeeyaan marka dhanka amniga markii la fiiriyo kale soomaaliya waad la socotaa oo dowladda maraykanka wakti badan ayay kasoo caawinaysay dibudhiska dhanka ciidamada la dagaalanka al-shabaab iyadoo dowladda soomaaliya runtii ku taageeraysay duqeynta diyaaradaha taasoo lagu beegsaday runtii hogaamiyaal badan oo ka tirsanaa al-shabaab guutada ugu weyn oo ugu awooda badan soomaaliya ee layidhaha danab inay gacanta ku hayday ama ay subuuti dowladda soomaaliya ka siinaysay marka xariirkaas gaar ahaan markaan soomaaliya fiirino maraykankana xasiloonida gobolka waa u muhiim oo danihiisa istaraatiijiga ayaa ku xiran dowladda soomaaliyana in ay kaashato oo ad maaragtay soddon sano muddo ah xoogaha waxaan ku jirnay dagaalla sokeeyaa dowladda soomaaliya ku jireen ma aysan lahayn awood ay ku kontaroolaan xaduudaheeda marka iskaashiga labada dhinacba wuxuu ku xiran yahay danaha soomaaliya iyo danaha maraykanka labadaba wuu ku xiran yahay trump ayaa inta uu joogay mudaxileedkiisii hore waxaa soomaaliya bilowgii sannadkii laba kun koob iyo labaatankii uu ka saaray ciidamada ka joogay xilligaasi uu dalkan ku yaala geeska afrika oo wajahaya xaalado adag oo amni ah iyo dagaallo ciidamada dowladdu ay kula jireen al-shabaab laakiin dib ayaa loogu soo celiyey markii xisbiga dimuqraadigu uu talada la wareegay islamarkaana uu madaxweyne noqday joe biden haddaba trump ayaa hadda talada qabsanaya xilli gobolka uu mashaakil kale uu dhexda uga jiro si gaara daacish oo lagula dagaalamaya puntland iyo buuraleyda gobolka bari qubaradana ay ka walaacsan yihiin tirada badan ee ajnabiga dagaalamayaasha ah oo soomaaliya soo galay al-shabaab oo gacansaar la leh alqaacida oo weli maamula qaybo ka mid a koonfurta dalka ciidamada dowladduna ay la dagaalamayaan iyo siyaasadda diblomaasiyadeed ee gobolkan oo ah mid aan hadda xasilnayn haddaba ma jirtaa cabsi ah in trump uu qaadi karo tallaabo u dhiganta tii uu horey u qaaday laba kun koob iyo labaatankii oo ah in soomaaliya uu ka saaro ciidamada ka jooga iyo in uu dib uga laabto heshiiska amni ee kala dhexeeya dowladda soomaaliya waxaa su-aashaasi mar kale ka jawaabaya axmed kaboole dhismalihii isbeddel weyn ayaa ka imaan doona iyo macaamil gaar ah marka laga reebo in ay madaxweyne trump uu diiradda saari doono siyaasadda ku salaysan america first oo mar kastaba uu sida uu sheego ama khudbooyinkiisa iyo ololihii marka la fiiriyo siyaasad u helinaysa danaha maraykanka taasoo focuska badanaa ay saari doonaan heshiisyo ganacsi iyo iskaashi dhaqaale focuska saari doono ismalihii runtii duqaymihii ka dhanka ahaa al-shabaab iyo kooxaha isis ayaa yaraa doona sababtoo ah kobaca dhaqa kobaca ururadaasu waxay saamayn ku yeelayaan yeelanayaan danaha maraykanka ee gobolka marka taa beddelkeeda waxaan ba isleeyahaba inay soo degdegi doonto natiijo wax ku ool ah oo ka dhan ah ururada al-shabaab iyo isis dowladdana ay garab ka sii doonaan dhanka aan isleeyahay isbeddelaa ku imaan doona marka la fiiriyo siyaasadda iyo siyaasadda maraykanka ee arrimaha dibadda wakhtiyadan dambeeto iyo ololihii madaxweyne donald trump marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay isbeddel ku yimaado taakulaynta iyo tababarada ciidamada iyo si lamida garab istaaggii african union taasaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelaato waxaan la soconnaa ciidamada danab inuu inay ku hayeen maraykanku gacanta ku hayeen isbeddel saasa u malaymayo inay ku imaan doonto taasna waa arrin ay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda maraykanka ka wada hadli doonaan marka saamayn saasa dhanka soomaaliya inay ku imaan doonto u malayn mayo laakiin focuska badana wuxuu saari doonaa arrimaha badda cas taasuu raba inuu uga hortago isballaaraysiga ee jinaha iyo rushia ee badda cas aqoon-yahanka qaar ayaa qaba in soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolkan ay hadda wajahayaan mashaakilo dhaqaale kuwo amni iyo kuwo siyaasadda la xidhiidha sidaa darteedna ay mar walba muhiim tahay joogitaanka maraykanka iyo saameyntiisa gobolkan laakiin marka la eego sida dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe loo xalliyey markii trump la doortay iyadoo laga duulaya afkaartiisii ololaha doorashada si u dhiganta gobolkan uu isagana muhiim u yahay sida uu qabo cumar yuusuf oo ah baray jaamacadaha muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah run ahaantii mandiqada geeska africa waa mandiqada labaad ee ugu xasradaha badan marka laga yimaado gobolka bariga dhexe dagaalada qaar waxay u dhexeeyaan jabhado iyo iyo iyo dowladda sida dagaalada ka socda etoobiya kuwa ka socda suudan iyo weliba kuwa ka socda soomaaliya sidoo kale waxaa jira is-afahmwaa ama caqabado u dhexeeya dowladaha qaarkood sida etoobiya soomaaliya eritrea iyo etoobiya etoobiya iyo muxuu ahaa suudan intaba marka imaanshaha donald trump waxaa lagu qiimeyn doonaa sida uu u dhaqmo run ahaantii dad aada fara badan hadda waxay rajo badan ka qabaan donald trump inuu dhammayn doono xasradaha ka jira gobolka geeska africa sida hadda uu dhameeyey xasradaha ka socda gobolka bariga dhexe saansaanteedana way muuqataa maalintii doorashada uu ku guuleystay donald trump meelo badan oo oo dunida ka mid ah oo ay xasarada ka socdeen waxaa la soo dedejiyey in heshiis laga gaaro ama lasoo afjaro caqabadahaas waxaa ka mid ah xamaas iyo israel midda u dhexeysay oo hadda heshiiskii hordhac ahaa lagu dhawaaqay waxaa kaloo kamid ahaa soomaaliya iyo etoobiya oo heshiiskoodii hordhaca ahaa iyadana ankara lagu dhawaaqay marka waxaa isleeyahay donald trump wuxuu ku qasban yahay inuusan dayicin gobolka geeska africa sida uu u dayacay tarimkii horey oo uu joogay oo in badan ciidamo ka jooga soomaaliya uu kala baxay falsafadda hogaamineed ee madaxweyne trump oo lagu tiriyo muhiimadsiinta dhaqaalaha iyo in mar walba uu ahmiyadda siiyo danaha maraykanka waxay aqoonyahanku ku doodayaan in aysan fududeyn xaaladda gobolkan maadaama marinka istaraatiijiga ah ee baabulmandab iyo badda cas ee weerar adag ku hayaan xoutiyiinta yemen oo bartilmaameedsada maraakiibta reer galbeedku ay ku jiraan kuwa maraykanka taasina ay ku riixaysa trump joogitaankiisa soomaaliya iyo geeska sida mar kale uu sharaxayo cumar yuusuf run ahaantii donald trump wax walba wuxuu ku fiiriyaa ila dhaqaale ama maxaa interestiga maraykanka ugu jira arrimahan ama taageeradan uu maraykanka uu bixinayo waxaan isleeyahay interestiga ugu jira in caqabadahan uu dhameeyo waxaa ka mid ah marinkii gobolkee sharafka ku yaalay ee baawalmandab muddooyinka ugu dambeeyba wuu xirnaa taasoo sababtay shaqaaqada u dhexeeya ama dagaalka ka socda bariga dhexe ama xuutiyiinta iyo weliba reer galbeedka ama xuutiyiinta iyo israa'iil marka si maraykanku u helo marin badeed aan wax dhibaato ah ka jirin oo maraakiibtiisii iyo ganacsigiisii u maraan si nabadgelyo ay ku jirto wuxuu ku qasban yahay in donald trump uu taageero dowladaha ka dhisan gobolka geeska africa ama dowladaha kulaala baawlmandab ama redsi badda cas intaba siyaasadaha diblomaasiyadda wadamada gobolkan ee isdiidan xaaladda badda cas ka hortagga burcadbadeedda dagaalada argagixiso iyo in biyahan istaraatiijiga ah ay soo gaaraan waa qodobo kale oo madaxweyne trump muhiimad u siinaya inuu gobolkan si gaara indhaha ugu hayo marka intaasi laga yimaadana waxaa jira loolan kale oo caalamiga ah sida shiinaha oo jabuuti saldhig ku leh la mid ah kan maraykanka iyo isballaarinta shiinaha ee qaaradda oo sidoo kale ah siyaasad loo langelin karta danaha maraykanka ee geeska afrika laakiin aqoon-yahanka soomaalida ayaa qaba in xilligan wax badan uu ka beddelan yahay muddoxiloodkii hore ee madaxweynaha talada qabsanaya ee dalka maraykanka ee donald trump runtii taageerada maraykankuna aad ayay dowladaha muhiim ugu tahay gaar ahaan soomaaliya oo hadda soo kabanaysa ciidamadeeda dhisanaysa laakiin booskaas waxaa laga yaa waxaa laga rabaa dowladda soomaaliya runtii in ay diyaar u ahaato inay masiirkeeda gacanta ku dhigto dowladdeeda iyo ciidamadeeda iyo la dagaalanka argagixisana ay la timaado siyaasad ay ku xoojiso kulana shaqayso maraykanka iyo dowladaha caalamiga ama saaxiibada soomaaliya marka laga yimaado arrimaha siyaasadda dagaalada iyo dhaqaalaha gobolkan geeska afrika iyo saamaynta maraykanka iyo donald trump uu ku yeelan karo haddana waxaa jira dhinac kale oo walaaciisa leh oo dad badan ay indhaha ku hayaan waa muhaajiriinta sannadihii ugu dambeeya gaaray dalkaasi kuwaasi oo weli aan si rasmiya u helin ogolaanshiyaha iyo sharciyada saxda ah ee u saamaxaya ku noolaashiyaha maraykanka xasan cabdulaahi cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanka ah ayaa barnaamijkan gaarkaa u sheegay in qoysas badan ay qabaan walwal la xidhiira in dib loo soo celiyo dhallinyaro badan oo horay uga tahriibay geeska afrika oo fursado nololeed u raadsaday dalkaasi maraykanka soomaali fara badan oo dhallinyaraha ood qaarkood saaxiibatihiin ayaa ka tegay soomaaliya oo maraykanka tegay bal rajada laga qabo dadkaasi inay maraykanku sii joogi karaan iyo filashada dadka soomaalida maxay yihiin filashada horta dadka soomaalida aaday uga walaacsan yihiin inay maraykanka sii joogaan laakiin haddataan isbedelada jiro oo dhanka dhibaatooyinkii dhacay iyo qimaareynteeda intii ay ka xasilayso waxay u badan tahay in malafkaas aan la furin oo ay macnaha ay sii joogaan laakiin haddii uu trump ku adkaysto in dadka soo galootiga ah uu soo celiyo soomaalida waxay oga dhigan tahay arrin xanuun badan oo dhibaato badan ah maadaama dadka ugu dambeeyey ee hadda aadku u galayna ay yihiin soomaali ay yihiin
toddoba dowladooda horey xildhibaad u saaray soomaaliya ka mid tahay mar kale suuragal ma tahay taasoo kale inay dib usoo laabato
soomaaliya ilaahay haddataan sababtii loo saaray weli way taagan tahay sababtaas oo aan bixinna suuragal maaha in mar kale uu ka qaado ama uu macnaha uu ogolaado inay soomaaliya sida caadi aad ku tagto laakiin haddii sababtaas ama ay meesha ka baxdo in uu ogolaado waa suuragal madaxweyne donald trump waxaa si gaara loo eegayaa tillaabooyinka uu qaado ee la xidhiira geeska afrika ee salka u ah amniga siyaasadda diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha waxaa sidoo kale il gaara lagu hayaa taageerada dhaqaale uu ku bixin doono waddamadan si gaara soomaaliya oo hadda deeqa badan ka hesha dalkaasi xilli dadaallo badan loogu jiro dibudhiska dowladnimada soomaaliya oo muddo dheer ku soo jirta colaado wejiyo kala duwan lahaa welina la baadigoobaya xalkeeda akhyaarta nala socotaa intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii gaarka ahaa oo aan idila socodsiinayay anigoo cabdilcasiis barrow wa tan iyo kulanti dambe barnaamij midkan la mida intii aynu ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanka ismaaciil danan
kujamotaa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida ruux kujamotaa jalkii ka santo jiifka guurtoo joogsan weyde jannoy bilcanida bilcanida bilcanida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeb wacanjaar la ihida wanjiboodee juuqsaliida jiridhacoodee jalaqsan samida oo jalbeb wacanjaar la ihida jeex qurxoon iyo jamaal saliida joog dhammaysiya jawharata samida oo jallecada soo jiidan ogida
heeskaasi uu ku luqeynaya fanaanka ismaaciil danan ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybtii hore ee baahinteena oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a goordhow waxaa idinku soo maqan baahin gaara oo toosa oo aad si toosa ula socon doontaan dhaarinta madaxweynaha maraykanka donald trump tan iyo kulanti dambe sidaas iyo haatan
nabadgelyo kujajilicdo kuna jeelane mad kajeesani kajeesani unooy baybi kajees janayno ku jijilicdo kuna jeelane madka jeesa